barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
ramadaan mubaarag dhegaystayaal waa duhurnimo sabti ah shan iyo labaatanka bisha abriil ee sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa guryahooda iga oo jooga idinla socodsiinaya sababo la xiriira coronavirus dartii anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aan idaacaddeenna idinkugu hayno waxaa ka mid a barnaamijka madasha dhallinyarada oo ay toddobaadkan marti noogu yihiin dhallinyaro loo tababarayo la tacaalidda cayaanka ayaxa oo weli halis ku haya soomaaliya waxaa ka mid a sida noocyada uu kala yahay ayaxo ayaxa macnaha inta uu ku kala firiqsan yahay adduunka laga soo bilaabo bakistan ilaa iyo muritaaniya waxaa kaloo faham sida looga hortago sida marka uu bilowga yahay oo kale loo baabin karo waxyeeladiisa looga hortagi karo qasiidooyinkii ramadaanka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeenna ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warki dunida oo uu inoo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
hogaamiyaasha dunida ayaa jimcadii ballan qaaday inay sii dardargeliyaan goobaha tijaabada dawada iyo weliba tallaalka lagula tacaalayo cudurka koronavirus maraykanka ayaan ka qaybgelin barnaamijkan ay garwadeenka ka tahay hay-adda caafimaadka dunida ee w h o madaxweynaha faransiiska emmanuel macron hogaamiyaha jarmalka angela markel iyo madaxweynaha south africa serel ramafosa ayaa ka mid ahaa hogaamiyaasha shirkan uga qaybgalay dhanka videoga oo ay hay-adda w h o ay ku dahfuraysay barnaamijka wadashaqaynta dunida ee dagaalka ka dhanka ah cudurka safmareenka ah ee covid ujeeddada barnaamijkan ayaa ah in la dardargeliyo horumarinta dawooyinka waxtarka leh baaritaanno iyo weliba tallaallo loogu hortago lagu baaro islamarkaasina lagu daweeyo covid oo ah cudur ku dhaca neefmareenka uuna sababo fayraska korona waxaa sidoo kale la isla meel dhigay in si isku mid ah ay dawooyinka u helaan dadka hantida leh iyo weliba kuwa saboolka ah waxa aan wajahaynaa khatar guud taasi oo aan uga adkaan karno oo keliya qaab wada jir ah ayuu yidhi agaasimaha guud ee hay-adda w h o tedros adanan oo kulankan furitaankiisii khudbad ka jeedinayay shiinaha ayaa u dirtay kuuriyada waqooyi koox ay ku jiraan khubaro caafimaad si ay ula taliyaan hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un sida ay wakaaladda wararka ee reuters ka soo xigatay saddex sarkaal oo xaaladan si dhow ula socda safarka kooxdan ay ku jiraan dhakhaatiirta iyo weliba saraakiisha dowladda shiinaha ayaa imanaya xilli ay soo baxayaan warar isburinaya oo ku saabsan caafimaadka hogaamiyaha waqooyiga kuuriya warbaahinta daily n k oo ah shabakad fadhigeedu yahay siol ayaa iyadoo soo xiganaysa saraakiil aan magacooda la shaacin oo ku sugan waqooyiga kuuriya waxay horraantii asbuucan baahisay in kiim uu ka soo kabanayo qalliin wadnaha ah oo uu maray labaiyo tobankii bishan
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo inoo akhriyo warka caalamka halka aad nagala socotaanna waa v o a washington haatan kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa boorama noogu soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad nagala socotaan kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo maalin walba oo sabti ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkanna barnaamijkeenna madasha dhallinyarada waxaan ku soo qaadan doonaa ayaxa oo mar kale soo cusboonaaday laguna arkay bilahan deegaano ka mida gobolka awdal iyo gobollada kale ee la deriska ah waxaana barnaamijka inoogu marti ah madaxa waaxda la dagaalanka ayaxa ee wasaaradda horumarinta beeraha ee somalilan mukhtaar cabdiraxmaan cilmi iyo kooxo dhallinyaro ah oo loo tababaray ka hortega iyo la dagaalanka dhibaatada ayaxa oo ka socday wasaaradda beeraha iyo hay-adda bisha cas ee gobolka awdal haddaba iyadoo dunidu ku jirto xakamaynta iyo la dagaalanka xanuunka coronavirus waxaa soo food saaray beeralayda cayayaanka ayaxa oo laga cabsi qabo inuu soo gaadhsiiyo khasaare dalagyada beeralaydu sannadkan beerato haddaba ayaxaas meelaha lagu arkay iyo meelaha uu ku faafi karo ayaan wax ka weydiiyey madaxa ayaxa ee waaxda horumarinta beeraha somalilan mukhtaar cabdiraxmaan cilmi oo barnaamijkeenan inoogu marti ah magacaygu waa mukhtaar cabdiraxmaan cilmi madaxa xafiiska ayaxa somalilan wasaaradda horumarinta beeraha maanta halkan waxaan uga faa'iidsanayaa oon sheegayaa waxaa jira beryahan oo sanadadan bayn haystay ayax fara badan oo ayaxaasi oo laba ayax noo soo gudbay ahaa meelo badanna uu dhashi dhigay ayaxaasi waxyaa maxay dhashi dhigay xeebaheenna oo loo yaqaano dhulka uu ayaxu ka tarmo kadib ayax aad waxay keentay ayax inuu koronkoro fara badan ay ka soo baxdo marka waa geeska africa oo dhan ayaxii uu ku faafay ayaxii wuxuu ka tegay inay koronkoro fara badan dhalato xilliyadii roobka oo roobkii guga imiga wuxuu ka tegay waxaa dilaacay koronkor fara badan koronkortaasi oo tiimo fara badan wasaaraddu u dirtay oo maxay ay soo kaantaroolaan ay soo xakameeyeen meelaha laga xakameeyey waxaa ka mid ahaa ceel sheekh meesha reeraa cabdi geerdi sidoo kale maxay ceel gaal laanta marohda dhulkaasi oo dhan koronkoradii ka dilaacday wasaaradda beeraha ayaa kaantarooshay haddaba ilaa hadda waxaa ku maqan tiimam iyagoo oo raadinaya meelaha koronkorta haddana ay ka dilaacdo oo imiga meel laga soo sheegayo ay u raadinayaan iyadna waxaa jirta ayax fara badan oo lalaya oo inagiibda dhinacan etoobiya kaasina meelaha uu dego ayaxaasi waxaan rajaynaynaa haddii laha idhaahdo meelaha uu ayaxu ku dhala haddii ay tahay inaan maxaayde sahamin ku samayno wixii uu dhal ka tegay maxaa xilliga markuu imiga roobku do-o dii laha idhaahdo ayaxan markaa imiga lalaya ee beerihii maxaayde soo galay wuuna dhaafayaa oo dee meesha haddii la kaantarooli lahaa oo ama diyaarad loo adeegsan lahaa etoobiya laga codsan lahaa imiga ayax magaalooyinkii jooga maadaama magaalooyinkii jooga way adag tahay in maxay la isticmaalo magaranaysa ama chemicals loo isticmaalo kantaroolkiisa la sameeyo marka waxaan aada ugu dadaalanaa koronkorro aan filayno imiga roobkan soo socda xagaaga iyo kii gugii koronkortii dilaacday ooan barhkan kaataroolnay inaan koronkorta xoogga saarno oo aan maxayday si ayna u samaynin taran fara badan oo ayna noogu kicinno beeralayda ugu soo kicin ayaa wasaaraddu aada ugu dadaalaysaa ilaa haddana waxay joogaan tiiman ka socda wasaaradda ayaa meelihii ayaxu uu dhasha dhigi jiroo dhan ilaa afar tiim baa jooga oo raadinaya wixii karonkore cusub iyo wixii ka hadhib
meelaha ay joogaan kooxaha ka socda wasaaradda beeraha ee doonaya inay kontaroolaan dhasha ayaxa inay ka hortegaan waxyaabaha ay kontarolayaan ama se ay kaga hortegayaan maxay tahay
waxyaabaha ay ku kontarolayaan waxa weeye laba hab bay u kontarolayaan labadaa hab oo ah kow in mechanical control la isticmaalo mechanical controlku waxa weeye iyada oo tarajeel loo jeexo koronkorta isdaba guuraysaa si ay ugu daadato kadibna lagu aaso taasi waa mid tan labaad haddii aada u fara badan tahay oo iyadoo habkaana la isticmaalayo waxaa la isticmaalaya waxay wataan gaariyaashii buufimatu saarneedee dawo sun dabiiciya dawo dabiiciya wataan oo aan deegaanka waxba yeelayn taasina waa lagu kantaroolayaa oo haamihii dhabarka la saaray la xambaarayna way sitaan taasna way ku kantaroolayaan meesha gaarigu mari waayo way kaga daba tegayaan haamaha gacanta ay ku buufinayaan iyagoo isticmaalaya suntaa dabiiciga
ayaxaa ka soo laabtay etoobiya ee imiga lagu arkay degmooyinka gabiley iyo baki iyo buuramaba muxuu u dhimayaa beeralayda u diyaargaroobaysa xilli beereedka gugan beerahoogii biqilka ahaa muxuu yeelayaa
horta ayaxaa lalaya oo ayax duulaya horta meel meel unbuu wax badan inuu gaadhsiiyo lagama yaabo meel meesha uu dego habeenkaa u hoydo inuu dheedhirta cuna mooyaane laakiin beerleyda halkaa waxaan kula talin lahaa inay isku sheegaan waayo maadaamuu magaalooyinkii iyo tuulooyinkii soo galay waa inay isku sheegaan ayaxaa lalaya waxaa lagaga hortago qiiq iyo loo shido daasa loo garaaco dee waana ayax ku dhaafaya oo socdo oo duulaya laakiin ka khasaaraha badan keeni karaa waa ayaxa faraha badan leh ee maxay ahaydey koronkorada ah kaa koronkorta ah oo aad u sii fara badata uunbaa waxyaalo badan ku keeni karta kani waa mid habeen meela uu soo mara mooyaane oo waxoogaa geedaha u cuna mooyaane wax badan khasaaro badan ma leh
iminka waxaad wadaan tababaro la xidhiidha la dagaalanka ayaxa oo aad u wadaan dhallinyaro badan tababarkaasi waxyaabaha aad dhallinyarada baraysaan maxaa ka mid a waxaa la barayaa maadaamuu ayaxi aad fara badanayo marmar kasii dambaysa badanayo waxaa la doonayaa in xakamayntiisa meel kasta laga xakamayn karo markaa dhallinyartan marka maxaayday la bilaabo xakamayntiisa ama oo ayax la arko waa inay khabrad u yeeshaan khabradaasioo inay kow kala garan karaan marka ayaxii kala garan karaan hababkaa loo kantaroolayo qaabka ay communitiga uga wacyigelinayaan ee dee macnaha dadka bulshada ee meelaha uu ayax ka dilaacay degan iyo sida ay ugu wacyigelinayaan ay ugala qayb qaadanayaan waxaan igaan baranaa iyo habkii loo kantaroolaya iyo habkii loo raadinayay ayaxa marka lasoo sheego ee dadka bulshada meelaha ayaxu ka dilaaco degan markay ayaxii soo sheegaan qaabkii loo wajahayay iyo qalabkii siday isticmaalayeen ayaa maxay dhallinyarta la baraya
sidoo kale wasaaradda horumarinta beeraha oo kaashanaysa hay-adda bisha cas ayaa waxaa toddobaadadii hore ay tababar la xidhiidha la dagaalanka ayaxa iyo sida looga badbaadin kara dalagyada beeraha ay u qabatay dhallinyaro ka socotay wasaaradda beeraha ee somalilan iyo mutadawiciinta hay-adda bisha cas dhallinyaradaasi ayaan haddaba wax ka weydiiyey tababarkaasi iyo waxyaabaha ay ka faa'iideen waa saleebaan mumin tukaale kana mida shaqaalaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka awdal tobabarkan ku saabsanaa kahortega ayaxa maanta oo maalmahan oo dhan noo socday wax badan baan ka faa'iidaysanay ay ka mid tahay habkii looga hortegayey sidii loo kontarolayay laftiisa sidii loo tirinayay qalabkii loo isticmaalayay adoo hababkii dawad wixii lagu buufinay habkii loo buufinay wixii oo dhan wax badan baan ka faaidnay afartaa cisho noo socday waan insha allah inaan ku dhaqanana waan rajaynayna bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa idriis abane cismaan ka tirsan wasaaradda horumarinta beeraha somalilan maanta seminaar kaa socdaa afarta cisho waxaan ka faa'iiday waxyaaba aad fara badan waxaa ka mid a sida noocyada uu kala yahay ayaxu ayaxa macnaha inta uu ku kala filiqsan yahay adduunka laga soo bilaabo bakistan ilaa iyo muritaaniya waxaa kaloo filan sida looga hortago sida marka uu bilowga yahay oo kale loo baabin karo waxyeeladiisa looga hortagi karo sidoo kale dhibaatooyinka uu geysan karo ayaan ka faa'iidnay iyo waxyaabo kale oo fara badan ayaan ka faa'iidnay magacayga waa filis salmaan ibraahiin waxaanay falantiyeer bisha casbowrme kolley waxaa noo socday ayaxa tababarka ayaxa tareedinkii marka waxaan ka faa'iidnay waxyaalo badan oon ku dhaqmi doono insha allah sida inta qayboodee u kala baxo ayaxu iyo meelaha laga helayo saandiska wakhtiguu dhalanayo kalean ogaanay wakhtiga roobaadka marka waan ku dhaqmi doona insha allah aad bay u mahadsan yihiin wasaaradda beeraha iyo bisha cas ee boorma magacaygu hadaayaan yaala sheekh ismaaciil ka tirsan wasaaradda horumarinta beeraha traininkan noo socday ayaxa ayaan ku jirnay waxyaaba badan baanu ka faa'iidnay bulshadana aan uga faa'iideyn doono oo ah ayaxa iyo qaybaha uu kala baxayo insha allah magacaygu waa yar muxidiin xasan kana mida volontiyeerka bisha cas tababarkii ayaxa oo maanta noo soo gabagabowday aanan jecelaha inaan bulshadayada tababarka aan qaadanay inaan uga sii faa'iideyno waxaana rajaynaynaa inshaalla bidmillaahi kariim daamejka uu dhulka u geysanaya ayaxo inaan wax badan ka qaban doono asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabditax maxamuud sheekh doon oo ka mid ah volontiyeerka bisha cas seminaarkan ama tababarkan afarta cisho noo socday waxaan ka baranay locaska ama ayaxa nuucyada u baxo historical taariikh ahaan ayaxan maxaa dhadaay iyo wadanada iyo ku badan yahay meelaha nugrator ku yahay noocyada ayaxa inta nooc u kala qaybsamo waxaan kaloo baranay spreading areas meelaha ka soo baxo ayaxaba ka soo ka farqamo oo original ka yimaada oo maxaa coastal areaha waxaan kaloo baranay effectiga ama damageka u geysan karo bulshada waxaan kaloo baranay maxaadhaday how to control sida loo controlo marka cilmi fara badan baan ka faa'idaysanay waxaan rajeynaa insha allah inaan bulshada uga faa'idayno cilmigaan baranay gacaygu waa cabdisalaan jibriil ducaale shalinta yarka bisha cas tababarka noo socday muddada afarta cisho ah ee ku saabsan anyaxa waxyaalo fara badan baan ka faa'idnay sida loo wajahayo markuu anyax dalka yimaado sida looga hortegayo qaybaha u kala baxo anyaxu iyo say u kala duwan yihiin kawarjaanka iyo anyaxu iyo dhammaan sidii deegaanka looga hagaajin lahaa intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii madasha dhallinyarada oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorame ee gobolka awdal martina uu inoogu ahaa madaxa waaxda ayaxa ee wasaaradda horumarinta beeraha ee somalilan iyo dhallinyaro kale oo loo tababaray ka hortagga iyo la dagaalanka dhibaatada oo ayaxu geysto waxaana barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorame idiinla soo jeedinaya anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo
haashim aad ayuu u mahadsan yahay dhegaystayaal haatanna goordhow isboortiga ayaad maqli doontaan balse aan ku nasanno qasiidadan ka mid ah qasiidooyinka ramadaanka ee aan idinkugu talagalnay
mahariira naarti naga salaamad yeeshee soma ramadaanta waa bishaan sugayne samahariira naarti naga salaamad yeeshee soma ramadaanta salawaatullaahi calaa khayri qalqi maxamed mukhtaari haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
mahadsanid maxamed bashiir dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo xiriirka kubadda cagta dalka holland ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqay in gebi ahaanba lasoo gebagabeeyey horyaalka kubadda cagta dalkaas oo haatan hakad ugu jiray coronavirus sababtuna waxa uu horyaalka ku sheegay kadib markii ay dowladda holland ay ku dhawaaqday in aanan horyaalka la ciyaari karin ilaa bisha sebtembar sidaas daraaddeed xiriirka kubadda cagta holland ayaa waxba kama jiraan kasoo qaaday dhammaan ciyaarihii dhacay xilli ciyaareedkan hadda gabagabada ah ee soo bilowday sanadkii aanu kasoo gudubnay dhammaan ee kooxaha ka qaybgalaya ayaa midkoodna uusan waxba ku guulaysan doonin haddii aan si kale u dhignana kooxaha ayax iyo a s alkamar oo isku dhibcaha ahaa horyaalkana isla hogaaminayay balse farqiga dhanka goolasha ee ayax ku sarraysay ayaa midkoodna uusan koobka ku guulaysan doonin waxa iyana aanan heerka labaad ama zeribida u laaban doonin saddexda kooxood ama afarta kooxood ee ugu hoosaysa horyaalka dalkaasi holland arrintan ayaase ka caraysiisay kooxda hoggaanka u haysa horyaalka zeribida dalkaasi netherland ee lagu magacaabo jampu kooxdan ayaa koob iyo toban dhibcood ku hogaaminaysay aadna ugu dhoweyd in ay u gudubto heerka koowaad xilli ciyaareedka soo aadan gudoomiyaha kooxdan ayaa ku tilmaamay go'aanka xiriirka kubadda cagta holland mid aanan laga fiirsan islamarkaana cayb ku ah isboortiga dalka holland taariikhda horyaalka holland ayaa noqonaya kii labaad oo ka mid ah horyaalada kubadda cagta yurub ee isagoo aanan dhammaan loo soo gebagabeeyey sababo la xiriira coronavirus waxaa ka horreeya horyaalka dalka beljum oo sidan oo kale loo gebagabeeyey intii aanan lagu guulaysan laakiin wuxuu kaasi kaga duwanaa kooxdii hogaaminaysay ayaa la guddoonsiiyey koobka horyaalka haatanna wararka kooban oo ku saabsan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxaha barcelona iyo manchester city ayaa aad u doonaya ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara kooxda benfica ee dalka bortuqiiska ruben dias laacibkan ayaase madaxiisa ay kooxdani dalkaasi bortuqiiska ee benfica dul dhigtay lacag dhan boqol milyan oo yuuro iyadoo ay taasi jirto ayay labadani kooxood ee kale ah barcelona iyo manchester city ay doonayaan laacibkan sano jirka ah ee u dhashay dalka bortuqiiska kooxda chelsea ee dalka ingiriiskana waxa ay qandaraaska hal sano ugu dartay laacibka weerarka uga ciyaara olivier jiruud laacibkan u dhashay faransiiska haatanna da'diisu ay tahay saddex istoon sano jir ayaa la filayay inuu ku biiro kooxda lazio hase yeeshee waxaa taasi ay meesha ka saaraysaa in uu san aadin dalka talyaaniga sidoo kale chelsea waxa ay indhaha la raacaysaa weeraryahanka kooxda napoli deres martins laacibkaasi u dhashay dalka beljum ayaa la filayaa in uu ka tago kooxda napoli marka la gaaro bisha sebtembar ee sanadkan ugu dambayntiinana barcelona ayaa waxa ay xiisaynaysaa in ay keento ciyaaryahanka khadka dhexe uga ciyaara naadiga tottenham ninka la yidhaahdo tangai indombele indombele oo ah sano jir u dhashay faransiiska ayay barcelona rabtaa in ay ku bedelato laba laacib oo kale ah samuel umtiti oo difaaca ka ciyaara iyo ciyaaryahanka kale oo daafaca ka ciyaara isna la yidhaahdo nelson semedo oo labadaba u ciyaara kooxda barcelona dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
welina waxaad nagala socotaan v o a dhegaystayaal mar kale ramadaan mubaarak haatanna waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a heesaha bisha barakaysan ee ramadaan fanaanka cumar aadan ayaa heesaasi ku luqaynaya
nabi ammaankaasi oo uu ku luqaynayay fanaanka reer jabuuti cumar aadan ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
خلق الله يا دبر العساة السلام عليك